birkaa ku gal bartangaa jare
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu hamiin faylaah ramadaan kariim akhyaaraya ha ka dhowaada barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda warsan oo hamiin walba un ku barateen bilambarkaysan idaacadda warsan wareegga lamaad yaa ku gudi jirna oo kowliba ballansanaa oo tartan xiisila kula jireen xaafado shal ee haabure b iyo weliba xaafadda wadajir e wadajir e iyo wadajir e iyo haabare b isdiyaariyaan uu ka tartan xiisilaya ku rajaayana haddii ilaahay use era khadka teleefonka iyo lamada xaafadba ka jiraan barnaamijka weliba markaasina dariris yahaye anoo cabdulaahi nuur aadan jaciilow ah bishaar mayow mukhtaarya oo la dhibdhaadadahay abwaanada cali koronto abwaan jaakole abwaan weerow iyo weliba tiimku dareera guddiga garab walaal iyaasaasoo kale stuudiyaha xaadirka ah farsamada barnaamijka weliba uu ka gaabeeyahaye maxamed xuseen falir b k xaafado iyo xaqiijiya inay qadka ka jiraan halo wadajir e
halo radio warsan halo habre b
halo radio warsan iyadaa mahadsantiin lamada xaafadoodba qadka teleefonka ayaa ka jiraan waa deegaanka habre b iyo weliba wadajir e abwaanada yaa waraaqo ntuure oo yees i noo kashal waran oo weliba uu kalamada xaafadood ee difoosaha iyo nagadaayang amayo taageerada nagadaayang iyo markaas shal i daayayaan anka horeyntii abwaanjaakole xaafadda uu ka ada ang-ata ama ada taageerada ang-ata nin sheeg anabay baa taageerada haaha habre deegaanka habre b waayahay cali adina mar haddii saaxiibkaa usa habre b usa taageeran ay adina wadajir aayeeta bal xaafado horta xaqiijiyey halow habre b miya mise habre e
halo habre wadajir b miya mise wadajir e halo wadajir b
iyadaa mahadsantiin waa wadajir b iyo habre e abwaanjaakole habre e yaa uu ka taageeran eyi wadajir b na may baa taageeran e cali maxamuud cali koronto bal lamada xaafadood yaa dareenka kiiyo weydiiye kureedna barnaamijkiyaa gudagalana anka horeyntii haabare ha dhowaada taageerayaalkiin iyo dareenka kiikin barnaamijka uuka
bismi illaahi araxmaan araxiim awlan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam may baantanku mahadnagaana ilaahi way subxaanahu watacaala inu insuuru geleyni uu kula tartanna tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan walaalagaana wada jirbi taasoo kale mayba ka farhasanna oo waa wili nang mahadnagaane raadiyo warsan dhammaan shaqaalaha kaas ahaan daadiyaasha barnaamijka tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan mayba lena dhammaan taageerayaasha xaabara ee ka dhawaaday hasanwana markas mayba ka faraxsanna sidisinin garab suruntin waktigin oo nin kahura haysan anin la hariira haysan cid ciidanka mahadnagaana taasoo kale mayban mahadnagaana wada jir b oo uu ka diyaaringaniya la tartanka xaabara ee oo walaalada walaaladii ee mayba lena markas ka dhawaada dhammaan taageerayaasha xaabara eena mayba lena adhawaado mar kasta ambalyosanlana ramadaan kariim
ramadaan kariim idaa maasantiin habre wadajir b dareenka kiikin iyo nambarada uu ka isiina lahaysan kula hariirow ee taageerayaalkiin isin sii lahayteen
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdulilah dhammaan madaraas dhageystayaalka oo ka tahan idaacadda warsane salaame oo tartankan kula hariirowe oo dhagansadahayan iyo walaaladan ila tartamahayaan haabare e yan walaaladan salaame madaraayis bacdisalaam hadalka makdeerada wax gaabiye lambarka oo noola xiriiri karaan taageeryaalkan waliib waha lambarka koowaad furaaga shangow lixdii siyeed kontay sagaal digir todoba lambarka lamaad waxa noola xiriiri karaan taageeryaalkan waliib waha furaaga shangow todobaatii todoba digir sagaalii sagaal lambar saddex sidoona koranta reerkan olii kooxa agashow tumisiid afartii sagaal afar wabilahi tawfiiq waayahay idaa maasantiin wadajir b haabare ee mayba ku codsadaane in buuqi iyo weliba xoogaha hadalkana deerahay iyo niga kiijo ku yaraayaan saas oo kale xaafadda wadajir b iyoona ku codsadaana maadaama hal telefon iyo iskala jaraan oo weliba call conference iyo saas ka wada eeyiin se taageerayaal iyo weliba lamada xaafadood ee tartamahay uu ka jawaabo iyo dhiibeensa nadiif silanka dhiiga buuqi iyo weliba qaylada in iyo xoogaa yaraayaan iyo ku codsadaan bal abwaanada waraaqo yees inoo ee, ka qoran iyo markaas ee, weydiiye abwaan jaakure warqadaada haysata may ka qoran no
markaas ee, warqada yees ka qoran iyo su-aaleen ka horeyntii uu ka ka bilaabana oo iyanagadaas wadajir b Ee, lamada xaafadood wadajir b iyo su-aaleen koreyntii uu ka ka bilaabana kureed intii aana su-aalo ee, nin gudubna waliba markaas lamada xaafadood niil dhugun sudaayana shuruudo barnaamijka kureedna su-aalooya bilaabana
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين dadka tartamaw may ogeysiyaanay shuruudunha socota in yoo ilaaliyaa tan kowaad mayb waa in yoo ilaaliyaan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii ka kaxa akhlaaq xuma ama anshax xuma guddiga may ku qaado doonee tillaaba eedan adag tan lamaad dadka tartamaw may lukufaday wakhtiga inse dhab-eyo in ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii in yee bilaawdaas tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su'aalood yo weydii doona dhini kasta may la warsado doonee toddoba su'aalood tan afaraad guddiga su'aalla may kana naga dooneen lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la siiy oo su'aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su'aale markii iyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lihaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markii iyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmow jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liimbaahda guddiga iyo ku talabo doona iyo ku codsado doona in jawaabto isu kanaga qodobka toddobaad su'aalo markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su'aali halli su'aal qofkaasay may ku qaado kor u soo jawaabtay weeda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad iyo o jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su'aaliise degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kala siyo inkuu faa'iidaysadaa qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socda iibkumid ee haddii yoo dareemaan in laku rooy in yoo khadka ka jaraan oo khadka iyo inkubana intii isu socda tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaa guulimay laga doomeeyey dadkii hawada baaqa ka haaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada qo lamada qiibood haddii qiib kumid eh hamiinkii iyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga si toos ay khadkan kala jaraan yo guuli la siiya foorfaaj yayoo ka qaadayaan qodobka tumii koowaad su'aalla yoo ha jeediyaayaan guddiga haddii yoo fahmi waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yaara koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsigii iyo hajeediyen may ku oggolaadaw
waayahay bal weydiiyey lamada xaafadood qadka teleefonka ka jara in iyo niila dhugun sideen shuruudo barnaamijka kureedna su-aalooya bilaabadaan oo barnaamijka si toosan gudagalaana halow haabre ee
halo raadi wartan wadajir b saas oo kale qadka ka jaraan
halow raadiyo warsan ciidan maasantiin maybaan malayay in shuruudo isinila dhugunsateen oo barnaamijka anshaxyey iyo weliba ee, nidaamkeeni la ilaaliyi doontaan su-aaloya bilaabadaana su-aalan ka horeyntii uu ka maybaa ka bilaabadaase xaafadda wadajirbi halo wadajirbi
halow raadiyo warsan wadajirbi su-aaliin ka horeyntii oo ka ama su-aalan ka horeyta oo ka isinlasen ka bilaabahay su-aalana mayba nagadaase su-aal diini eh niila dhugunsada mayba sheegasaana wadajirbii sida suuradood oo magaajo ka dhammaadow marlamaad yasinka nage mayba sheegasaana saddex suuradood oo qur-aanka ka jara oo magaajo ka dhammaadow mar saddexaad yasinka nage xaafadda wadajirbii mayba sheegasaana saddex suuradood oo qur-aanka kariimka ka jara oo magaajo ka dhammaadow in isin jawaab kubii doontaan oo su-aalanay la fahanteen yaa rajeeya insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا خدل برتنا لكو بين من فضايو هو والبركي بجي لقالك
haloo wadajirbii
halow raadiyo warsan jawaabta
والله tartamayaasha xaafadooda dilbi su-aalaad jawaabtiya diiniska daynool in nagadaafay ahaan suuratu tabad suuratu laaraayta suuratu birabinaas
marlamaad kanag wadajirbii jawaabta
unoo ee tartamayaasha xaafada wadajir b su-aalaad jawaabtiya diiniska daynool in nagadaafay ahaan suuratu tabad suuratu araayta iyo suuratu birabinaas sax iyo qalad guddiga su-aale ankoreytii luweydii tartamyaalka xaafadda wadajirbi sidii aan ku jawaabeen waliba yeedeetato sax ah
lama dhibacood wadajirbii
bravo bravo bravo bravo bravo wadajirbi wadajiru haddana baydhow intana warsan u baraaw ma ee aan hamiinkaas adale walkiin sheegay le koronta baraa wadatii oo higaaytamati abtalyaanigaayta faylatingaaytam isku erto baraaw ankasnabadhukiyaaga saas ahay faylatin faylatin faylatin haladaase walkii yare lama dhibcood wiin ee siimadow eedu culus dhibacdo koowaad maysi indhakay dukaanka i macmacaanka baashow ama xasan yare miila ku qaaladaasan dhibacdo lamaad maysi indhakay saalax yare saalax si xasan walaalaha doo reebe tuu miila ku qaaladaasan
duudha way reebi doodhan way reebi amale waayahay ciidan mahadsantaa cali ee, su-aalo lamaad oo diini ah waliba isku lee tartamyaalka deegaanka haabre ee halow haabre ee
halow raadiyo warsan
haabre ee su-aali lamaad oo diini ah isiin iskulle aan diyaar garoobo su-aalana mayba iyaan dhiyaase sidatan sheeg sida suuradood oo kaaf ankajarna marlamaad yakanage su-aala haabre ee mayba sheegasaana saddex suuradood oo kaaf ankajarna mar saddexaad yo su-aalo kanage mayba sheegasaana sida suuradood oo kaaf ankajarna mayba rajeeyaya in isin niilagoroteen su-aalo jawaabtana isin bii doontaan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا خدل برتنا جري تعلقو بين من فضايو هو البركي بجي لقالك
halow haabre ee
halow raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم هدينا نتر قمياش ديغان كهابر ايه سؤال اسبيوكي دين اسبدين ميبا نقدر انت ان شاء الله سورة الإلاف سورة العصر اما والعصر يلا نقرد يقرب بالناس
marlamaad kanag jawaabta haabre ee وال والعصر لإلاف برب الفلق برب الفلق sax iyo qalad guddiga
su-aale luweydii tartamyaalka xaafadda xaabere ee sidii aan ku waa jawaabeen deegaanka deegaanka xaabere ee sidii aan ku jawaabeen waliba yeedeetato sax ah lama dhibcood haabre ee
Okej, Havro. Har du någonting? Ah, inte jag. Har du någonting, ja? Ah, de är rätt. Så, vad är det jag kan ge Eh, jag ser matrobler. Så, vad är det jag kan ge dig? Ser. بيد الشيخ بناني يا اوكي تكتب ولا شيء اعرف يا هاي Waayahay.
تبيك jaakule iyada mahadsantaa ee, xaafido iyada mahadsanyiin diiniga meelaas aan ku gudubnooy lamadii su-aalood kemistriga su-aala aan ka horeyta waliba isku lee su-aalan xaafadda wadajirbi haloo wadajirbi halo raadiyo warsan su-aalii lamaad oo dhinigeen ee nagadaasa su-aalii saddexaad ee tartanka oo ku isiin iskuulaan diyaar garooba su-aalana may baayaan dhiyaasee sidatan mug intee la-eg oo haydrojiin ee yalan baahanyi siya la falgala lilitir oo nitrojiin ee salahaansaara amoniya mar lamaad yakanagee su-aala mug intee la-eg oo haydrojiin ee yalan baahanyi siya la falgala lilitir oo nitrojiin ee salahaansaara amoniya mar saddexaad yakanagee xaafadda wadajir bii su-aala mug intee la-eg oo haydrojiin ee yalan baahanyiisa iyo aan la falgala lilitir oo nitrojiin ee salahaansaara amoniya may baa maleeyaya in isin su-aalanayla gorotaan jawaabtan isin bii doontaan insha allah
baratangaa jire booga tartanka darkaa ku gal baratangaa jire wal barki bajeelagaalako deegmal fadaayo wal barki bajeelagaalako
haloo wadajir bii
halo raadiyo warsan jawaabta bismillaah runaayo tartamayaasha xaafadooda jir b su-aalaas jawaabtay haddii iska dayn hore nagadaas ahe tunisiyeed liiter
mar lamaad kanag jawaabta xaafadda wadajir bii bismillaah runaayo tartamayaasha xaafadooda jir b su-aalaas jawaabtay haddii iska dayn hore nagadaas ahe tunisiyeed liiter sax iyo qalad guddiga su-aali ee, la weydii tartamyaalka xaafadda wadajir b ee, su-aali lamaad yoonaan hayti si sax yaan ku jawaabeen lama dhibcood wadajir bii
براون منه رأي مراس إعلانه فايلتين ولا جربي فايلتين shishixan haasa jarta daa shishix waljaru شو شهر يدقف معي عربي beelana بال مع إترياني ee madoo faydatiin
very good is very good dheeraadan ay laku dhiin is very good إنجليزي very good تصميم قرقل لما دبعود وين يسين ولا لما دبعود دبعد كود ما يسين دكاي دكانك أما دبكايدا إيه دكانك إيه دبكايدا أنك jarto bas qiimo dukaanka fayda.
dawagaayadu إيه حافظة مبشر صالح شي حسن
dukaanka ولا تربي وان dibcada kale aysan gelin mesin gelibay nolosha dhag taliiku qaad laasan roorasna taliiku qaad laasan waan aysigu qadarsayna kan oo bees jeeriya
xaliyada mahadsantaha su-aala afraad waliba isku lee tartamyaalka deegaanka haabre ee haloo haabre ee
halo raadiyo warsan haabre ee su-aali lamaad oo kemistri ee isiin iskuulaan diyaar garooba su-aalana mayba iyo indhiyaasee sidun mug intee la-eg oo amoniya ee yaha bahaasa haddii lilitir oo nitrojiin ee iyo la falgala haydrojiin mar lamaad yakanaga su-aala deegaanka haabre ee mug intee la-eg oo amoniya ee yaha bahaasa haddii lilitir oo nitrojiin ee iyo la falgala haydrojiin mar saddexaad yaknaga deegaanka haabre b waa haabre ee mug intee la-eg oo amoniya ee yalan baahanyi ama habahaasa haddii lilitir oo nitrojiin ee iyo la falgala haydrojiin maybaa maleeyay in su-aalo isin fahanteen jawaabtana isin bii doontaan insha allah
baratangaa jire booga tartanka darkaa ku gal baratangaa jire fadaayo wal barki bajeelagaalako deegmal fadaayo wal barki bajeelagaalako
haloo haabre ee
halo raadiyo warsan jawaabta
bismi illaahi araxmaani araxiim haddii una na tartamayaasha deegaanka haabara ee su-aalaad jawaabtay may banaan doonta insha allah li boqol litir
marlamaad ka nag haabre ee haddii aan haddii ana kanaga jawaab may banagadaase li boqol litir sax iyo qalad guddiga su-aali kimistrika hayti la weydii tartamyaalka xaabara ah sidiyaan ku jawaabeen ma eeto sax ah
haloo wadajir b
هلو راديو ورسن jawaabta
بسم الله وناي ترتمياش حافظ ودجير بي سؤال الجبابتية دي مسكدين ولي مقدارك ها تميلة من ليتر
marlamaad ka nag wadajir b
بسم الله وناي ترتمياش حافظ ودجير بي سؤال الجبابتية دي مسكدين ولي مقدارك ها تميلة من ليتر sax iyo qalad guddiga su-aali hareer marti tartamyaalka habare ee sakafaa'iidaysiya yaan hortaale tartamyaalka wadajir b si sax yaan ku jawaabeen jawaabtana tumi lama dheetiro
Hal dhib- برافو hal dhibcood اللي بعض wadajir b السين وده انت جي لان كنت سين كدي بيسين كقدرت لكن وده كون اللي والله قدرت له هو ولا يجي
intaan ku darari ay ku hoogna dhago intaan ku dara يا intaan ku dara ay ku hoogna كده رمو دورت خم وقتي قال ديري كرسي كلي قدوم انا كقدرت هل لعب وين اسي وده انت سين جي بيسين جي فرمسي قعل قعل فرمسي اوكي يلا افراله
waayahay eeda mahadsantaa cali iyo weliba jaakule su-aalan fiisi kusu walina isku lee tartamyaalka xaafadda wadajir b haloo wadajir b
هلو راديو ورسن su-aalii shanaad oo tartanka uu ka isina nagadaase su-aalii saddexaad inagin ee fisikis isin iskule walinan dhiyaase su-aala sodotan lanya walibaa usaa surunyaa meel aan dhahayta lama buurood ee i b e islamarkaanasna walibaa usa jaree ama fogaan usa jaree soddon iyo saddex mitir meel aan jarta buurta ee waliin usa weeriyey firanba waliin usa dheegay dayaan ama dhawaaq koowaad oo ee eber dhibic lama sekan ama zero point two sekan kudib dhawaaqa lamaad waliba usa dheegay zero point eight sekan ama eber dhibiisun siyeed sekan kureed haddaba weydi fogaanta buurti b iyo anjarta lanka marlamaad yaka naga su-aala xaafadda wadajir b lanya weliba usaa surunya meelan dhahayta lama buurood oo a iyo b e islamarkaasna weliba usaa fogaan soddon iyo saddex mitir anjare buurta e walin usaa weeriyey firanba walin usa dheegay dhawaaq koowaad oo ee eber dhibiisan lama sekan kureed dhawaaq lamaad waliba usa dheegay eber dhibiisun siyeed sekan kureed haddaba weydi fogaanta buurta b usa anjaralankaas mar saddexaad yaka naga su-aala wadajir b waa su-aal fiisikis ah lan yo waliba usa surunyaa meelan dhahayta lama buurood oo a iyo b e islamarkaasna weliba usa jare soddon iyo saddex mitir usa jare buurta ee waliina usa weeriyey firanba waliina usa dheegay dhawaaq koowaad oo ee zero point two second kureedna dhawaaq lamaad waliba usa dheegay zero point eight second haddaba weydi fogaanta buurta b usa anjarelankaas may baan maleeyay in su-aalaha isin iila gorateen jawaabtana isin bii doontaan insha allah
bartan haajare booga tartanka darkaa ku gal bartan haajare ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka darkaa ku gal bartan haajare booga tartanka barka ku gal bartan ajare koko bilawa hatta lis bilawe barka ay ku bane koko bilawa hatta lis bilawe barka ay ku bane Ali badan e Ali badan e sank babaniya Ali badan e Ali badan e sank babaniya mal padayo wal barshi jeel gaal ko mal padayo wal barshi jeel gaal ko mal padayo wal barshi jeel gaal ko مل پدايو هو البركي بجي رجالك
هلو وذا جربي
هلو راديو ورصة جوابته
بسم الله قدوة الجربي سؤال الجراسية دي مسكدين ورنا غراسة بغل صدق إلا من متر
fadlan buuq iyo weerahay lamada xaafadood midba ku codsaday in buuq iyo yaraayaan wadajir bii jawaabto ka nag
بسم الله ونايا ترتمياش حافظ ودجير بي سؤال الجراسية دي مسكدين ولينا قداسها بغل صدق إلا من متر sax iyo qalad guddiga su-aale fisigiska hayti luweydii tartamyaalka wadajir b si sax ayaan ku jawaabaya
lama dhibcood wadajir bii براو ولا جربي براو براو وكعنينا المسلمين ما يصير ديبي مطانكي او انت فدي كاو لا أمنتان كيلي أوعى آه.
حتى أنت ايوه واك كم معي
سأم أغلب واربعة يا فايدة مليري هل ليه بعد كواد ميسين جاي ما نربسك قريب كرسي ميلا انت لما ميلا أهديك أهديك شن برهام هو لهم كذيون أدنى هذا هم بيم يا دكتور يذكر جوال إنه صارت لهم لهم كذي يرابك قلبك يا شن برهام لهم كذيون ليه بعد الله ما ديسين كديبه اي سين كديبه ما يسين كديبه
هذا لا اسك حالي cadow mursal meelaha ku qaadadaasum dabakaayada cadow mursal iyo ku qaadadaasum
waayahay caliyada maadsantaa su-aala lihaad waliba isku lee tartamyaalka deegaanka haabare ee waana nagadaasi su-aalii saddexaad oo dhinaga kiijo ee halow haabare ee
halo radio warsan
su-aalan isin iskule waa su-aal fisikis ah aan diyaar garoobo mayna andhiyaase sidatan kuri iyo teegin buurka taala dhinaga weba walina riday habad walina dheegay dhawaaq lisakan ku dib kurikaas waliba usaa riday boqol iyo toddobaatan mitir marla waa su-aalaska nogoy deegaanka habre ee kurii yaa waliba usa teegayaa buur kataala dhinaga weba walina usa riday xabad walina dheegay dhawaaq lisakan kureedna kuriikii waliba usan dhagaagay boqol iyo toddobaatan mitir gadaal gadaal walina marlamaad usa riday xabad walina dheegay dhawaaq kale oo toddoba sakan ah haddaba weydi balaca webiga mitir ahaan marlamaad yaa ka naga su-aala kurii yaa weliba uuse teegayaa buurka taala weba dhinajyey waliina use riday xabad waliina dheegay dhawaaq lisakan kureed kuriikii weliba uusan dhagaagay boqol iyo toddobaatan mitir gadaal gadaal walina marlamaad usirideey xabad dhawaaqa xabaddaas yaa weliba usaka dheegay todoba sakan haddaba weydi balaca webiga mitir ahaan mar saddexaad iyo su-aalo ka nage haabra ee kurii yaa weliba usa teegayaa buur kataala dhiniga webe walina riday xabad walina dheegay dhawaaq lisakan kureed kuriikii weliba uusan dhagaagay boqol iyo toddobaatan mitir gadaal gadaal walina marlamaad riday habad walina dheegay dhawaaq todoba sakan haddaba weydi ballaca webiga mitir ahaan jawaabtayaaseen ku rajeeyana su'aala haddii isin gorateen
malfadaayo haa walbarki bajeelidaalko deeg malfadaayo haa walbarki bajeelidaalko
halow haabare ee
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillahi rahmaani raxiim hadiinana tartamayaasha deegaanka habara ee su-aalaas jawaabtay may banaan ku doontay insha allah kun boqol kontiisan maytir
marlamaad kanag jawaabta habare ee hadiana kanaga kun boqol konton iyo shan maytir
sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ere ee deegaanka xaabare ee sidii aan ku jawaabeen ma egtoo sax ah
halow wadajir b
halo radio warsan jawaabta
bismillaah walaahi tartamayaasha xaasadooda jirbi su-aalaas jawaabtiya duniska deyn waa inaqdaase kun iyo labaatan mitir
marlamaad kanag wadajir b
bismillaah walaahi tartamayaasha xaasadooda jirbi su-aalaas jawaabtiya duniska deyn waa inaqdaase kun iyo labaatan mitir
sax iyo qalad guddiga su-aali hareer marti xabara ee ka faa'iidaysiga horta ali wada jirbi si sax ayaan ku jawaabeen kun iyo nay labaatan litir iyo nagadaas
Oh, wada jir bi bravo wada jir bi bravo idan hindira da isma hindira hobba hal su ablikin gujiyo ka da man yi fashanti ka idan hindir hindir idan wana ta kutab Eh, hal diba asi wad hal diba anta ji hindiri
adeerkaankii
ay singi dibe kasaasana oo kuma singi dibe al farsam yaqaan maxamed xuseen falir bk suuq aadaasan waayahay su-aalan waliba isku lee tartamayaalka wadajir b halow wadajir b halo radio warsan
su-aal juquraafi ah yaan diyaar garoobasan oo su-aalii todobaad dhinikiikinga su-aalii afraad nagadaasa su-aalana mayba iyaan dhiyaase sidatan mayba sheegasaana jasiiradda ankuwiin adduunka marlamaad wadajir b mayba sheegasaana jasiiradda ankuwiin adduunka mar saddexaad mayba sheegasaana jasiiradda ankuwiin adduunka
bartanaa jire buuga tartanka garkaa kugal bartanaa jire ayo haa wal barki bajeelidaalko deeg malfadaayo haa wal barki bajeelidaalko
halow wadajir b
halo radio warsan jawaabta
bismillaah unaaga tartamayaasha xaafadooda jirbi su-aalaas jawaabtiya duniska deyn wali naqdaase greenland
marlamaad kanag jawaabta wadajir b
bismillaah unaaga tartamayaasha xaafadooda jirbi su-aalaas jawaabtiya duniska deyn wali naqdaase greenland
sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamyaalka wada jira b juqraafigan haytiisa sax ayaan ku jawaabeen
lama dhibcood wadajir b laba dhibcood wada jirbi laba dhibcood dhibcda koowaad maysinka dhibay duniya dawakaayada in miiska meel haataba yagu qaadadaasan
آيات كرسي أفرياب أن جنة أو إذا جيركو ترسو أم استوديو أن يكرا جرى لا آيات كرسي أفرياب dhibcada labaad ay siin ku dhiiba dhibcada labaad inta jeeye may sii jeeyay saalax si xasan guuraw walaalaa dooreeba wan meelaw qaadadaasan
waayahay su-aalan mayba nagadaasa su-aalii aan ka dambeyti kureedna dhextaalka su-aalooyi aan gudubaana mayna isku le tartamayaalka deegaanka haabra e waa su-aal juquraafi halow haabra e
halo radio warsan haabra e su-aalii afraad dhiniga kiikin e waa nagadaasa su-aaleysiyadaad ee tartanka oo ka isiin iskule aan diyaar garooba maynaan dhiyaasa su-aalo sababtan sheeg webiga ankagaaban adduunka iyo weliba waddanka u sakiyaala mar lamaad yakanage su-aala mayba sheegasaana webiga ankagaaban adduunka iyo weliba meelo u sakiyaala ama waddanka u sakiyaala mar saddexaad yaa su-aalo kanage deegaanka haabra ee mayba sheegasaana webigaanka gaaban adduunka iyo weliba waddanka u sakiyaala mayba rajeeyaya in su-aalla isin fahanteen jawaabtan isin bii doontaan insha allah
bartangaa jire buugi tartanke berkaa ku gal bartangaa jire mal fadaayo waa umal barki bajeeladaa lako beeg mal fadaayo waa umal barki bajeeladaa lako
halow haabara ee
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم علينا نترقم يا شديقان كحاول سؤاله جوابتي مما نقدم إن شاء الله دي ريفا أو كيال يونايتد ستيتس mar lamaad kanag su-aala deegaanka haabra ee
webigaas mayba langoroday d river mayna maybana kiyaale maraykanka saxiyo qalad guddiga su-aalihii juqraafiga ay tihi luweydii tartamyaalka haabra ee si sax ayaan ku jawaabeen lama dhibcood haabra ee jaa kule
habara ee haldhiboodo hundurma ay ti
undibadu ka lafneo haldhiboodo hundurmaad gerbida reeseesiungabay hugaada tookanyaana gudodhawaayta wasii dhigay afaridoos dhaadamasa isku dhaafa
waayahay eedaa mahadsiyin lamada xaafadood maybaa ku codsadaya in qadka teleefonka iyo kasii jaraan maybaa la diiray wakhtigii su-aalo dhextaalka ay dhegaystayaasha una aan gudbiyaani hureed maybaa hanadi doona xaafado tartamahay
bartangaa jire buugi tartanka berkaa koo badinay koy buugi tartanka berkaa ku gal
waa usubaa
bartangaa jire buugi tartanka berkaa ku alli badan ee alli badan ee
waayahay dhegeystayaal ee, dhegeystayaasha waliba markaas aan gudbiyaya lamadii su-aalood ee dhextaalka haayeen lamada su-aalood oo nagadaayeen dhegeystayaal haddii oo ku jawaabaan too iyo hadiyaal qaaliya iyo ka helaayaan su-aalaan ku horeyta oo ka madbaya nagadaase idaacadda warsan oo xiligan magaaga warsan ka howlgalahayta idaacaddii ku horeytii magaaja meeleeraay iyo weliba sanadkii mar lamaad yaa ka naga su-aala idaacaddan warsan ee magaaga warsan hadda ka howlgalahayta idaacaddii ku horeytii magaaja meeleeraay iyo sanadkii iyo howlgalaasi mar saddexaad idaacadda warsan oo magaaga hadda ka ho- ka howlgalahayta magaagii hora iyo lahaytii iyo sanadkii markaas iyo shagayeesi maybaa malayay in isan niila fahanteen jawaabtana isan dhiibidi doontaan insha allah dhegeystaha qadka taleefonka eberli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeeti afar yaanu la xiriiraysan eberli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeeti afar halo salaamu calaykum
وعليكم السلام magaaga iyo deegaanka magaaga iyo deegaanka
يحيى معلم محمد صافي البلبلي hayay jawaabta
انا جالس زي وين انا راديو جدا لما يسمعوا بلادي
waayahay iyadaa mahadsanta balse ee, masaxna dhegeystaha kaliya ngudube ee qadka telefoonka ka jira jawaabtiisa halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaaga iyo deegaanka
magacaygu cabdifataax meydiin deegaanka haaware cabdifataax hayay jawaabta
jawaabtaniyow radio simba eleray lamada kun iyo tobanki
iyadaa mahadsanta balse masaxna jawaabta ee, dhegeystaha kale yaa ngudube ee markaas isuna jawaabta tiitii su-aalin isu gudbiyo halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة magaaga iyo deegaanka
حسين محمد إسحاق أخو دورتين xuseen haye bal ee, jawaabta
لما كوي شنتيلا لما كل كلمة نكساي جيمسي
waayahay iyadaa mahadsanta xuseen ee, sida ada markaas iska daytiya kinkuma hadnagaana balse ee, si sax emeesheeg dhegeystaha qadka teleefonka ka jaraya sii haddana halo salaamu calaykum وعليكم السلام
magaaga iyo deegaanka
سليمان أصلا ديغان كاور ee, suleymaan haye jawaabta
جوابتنا يبقى لما كون إلي haye
شايفين ما يبقى لراي سيمبا
waayahay iyadaa mahadsanta ee, balse iska dayti waana masaxna ka dhawaati laakiin dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jira iyo siyo waayahay dhegeystahaas qadka teleefonka ka jira, dhegeystaha kale iyo siyo ee qadka teleefonka ka jira halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة magaaga iyo deegaanka walaal عبد الله محمد إسحاق أخو دورتين cabdulaahi haye xaafadew
ورسيت ورسيت cabdulaahi haye jawaabta
لما كوي جديد إلهي لما كوي لتي راديو تي ام سي نكساي cabdulaahi mar lamaadka nag
لما كوي جديد إلهي لما كوي لتي راديو تي ام سي نكساي
waayahay cabdulaahi iida ee mahadsantaana dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jara yasiye ee isuuna faaidaysdow halo salaamu calaykum
وعليكم السلام magaaga deegaanka
magaalada baydhabo
deegaankana
deegaanka baydhabo xaafada shaasharo xaafadda sheekh casharow haye ee, bal jawaabta
su-aala jawaabtay waa lamada kun siyeedkii ilaa lamada kun toban iyo lamadii meelan kastahay radio juba
waayahay iyada mahadsanta balse masaxna su-aalaas meelanku gudubmayey su-aal lamaadeen gudubi doona dhextaal kureed
bartangaa jire booga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ ಏ
waayahay su-aalii ee koowaad haddii dhegeystayaalkii oo ku jawaabi waayeen inuu ku jawaabi doono balse su-aalo lamaad yaan gudube su-aalo lamaad mabaya nagadaase idaacadda warsan ee waktigii iyo reed hawadahanka nagatii iyo weliba bili iyo hayti mar lamaad yaa ka nagay idaacadda warsan sanadkii iyo hawada reed hanka nagatii iyo bili iyo hayti mar saddexaad idaacadda warsan sanadkii iyo hawada reed hanka nagati iyo weliba bili iyo kabeegnayti dhegeystaha qadka teleefonka ka jira halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة magaaga iyo deegaanka walaal
إدريس السلطان محمد ديان جاوري idris deegaanka habre waayahay jawaabta
يبقى لما كون سغالتي بني نوفمبر
idris mugurana iyadaa mahadsanto dhegeystaha kale ee siya isuna ee qadka teleefonka ka jira halo salaamu calaykum halo waayahay dhegeystahaas isdheegi waaynin dhegeystaha kale ayaan guduba ee qadka teleefonka ka jira su-aal lamid baa iyo etaa warsan xilligii iyo reed hanagati sanadka iyo bilo ee laisku fade ee iyo hawada reed hanka nagati halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magaaga iyo deegaanka
فاطمة إبراهيم علي حافظ مرسل faadma jawaabta
سنة جاتي أوبان استدي ميبواي ها نمدكم إيو سميسة ديدي بلسانة
faadma marna maad ka nagsoo faadma
نمدكم سميسة ديدي بلسانة mar saddexaad iyo jaaniska siyaana ka nagsooy
نمدكم سميسة ديدي بلديات
waayahay idaa mahadsanto faadamo balse ha dhowaatee ee dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jiraya aan gudub eh ee isuuna su-aalaas jawaabtay ee bibidow halo salaamu calaykum وعليكم السلام magaaga iyo deegaanka
مغاري ومحمود إسحاق عبد حافظ بردان maxamuud haya jawaabta
جوابت بين اسكبي لما يكون إني كبير اللي تبعت
mar lamaad ka nagsooy
لما يكون إني كبير اللي تبعت
waayahay idaa mahadsanto adiina magorano dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jiraya siye ee ee isuuna ku qayb qaado barnaamijka iyo weliba jawaabta isugu dhibido su-aalatan idaacadda warsan sanadkii iyo hawada reed hamnagarkii iyo beliya lisku saga halo asalaamu calaykum magaaga iyo deegaanka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ayay jawaabta
ولا جوابت بين اسكبي لما يكون إني كبير اللي تبعت
mar lamaad ka nag
لما يكون إني كبير اللي تبعت
meelka adkaysoy jawaabta mar lama mar saddexaad ninka nag
لما يكون إني كبير اللي تبعت
waayahay idaa mahadsanto balse ma gorana dhegeystaha kale ee qadka teleefonka ka jara iyo siye ee isuuna raykiiyo iyo weliba jawaabtiisa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaaga iyo deegaanka
مغاري أفتامي دين ديان كهاوري cabdifataax jawaabta
jawaabtooni buu ahaa lamada kun tumaysa diiri bilisadad
cabdifataax kanag mar lamaad jawaabta
lamada kun tumaysa diiri bilisadad
waayahay cabdifataax magaaga saddexan
maay adfataa maydiin deegaanka haabre cabdifataax muxidiin deegaanka haabure nambarka teleefonka ah
li lixdan afartan sagaalii ko
mar lamaad kanag teleefonka cabdifataax
liyu lixdan afartan sagaalii ko
waayahay idaa mahadsanto cabdifataax iyo saxi warsan mayba iyo hawada reed hankanaga tahay sanadka markii uu sahaay lamada kun iyo toban iyo sideedii bili saddexaad bili saddexaad lamada kun iyo toban iyo sideedii iyo hawada reed hankanaga tahay su-aalii kale ee dhegeystayaalka iyo gorada waayan ee haytii idaacadda warsan idaacaddii ku horeytii ama magaagii ku horeeyey iyo weliba sanadkii iyo howlgalaasii mayba markaas la eraayay d m c mayna howlgalaasay lamaada kun ilaa lamaada kun iyo litii mar lamaad yaa kanagee jawaabta mayba waa d m c ya la eraayay warsan idaacaddii ku horeytii mayna howlgalaasay lamaada kun ilaa lamaada kun iyo litii cabdifataax oo su-aali lamaad ku jawaabi idaacadda warsan ayaa la hariiri doonta oo weliba hadiyad qaali ayaa markaas guddoomi doona gabagabada tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan xaafado yaa markaas diyaar garoobi doonaan su-aalo yaan gudba insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا اي قبلي
waayahay ee, su-aal dhextaalka haytii haayanku kooyay xaafado iyo xaqiijiya in qadka teleefonkii oo ka jiraan gurigeedna su-aaloogiyaa sii gudubay halo wadijir b
هلو راديو ورشن halo habara e
هلو راديو ورشن ciidan mahadsantiin sida markaas barnaamijka isin aan ixtiraamahay tan yaa isinku mahadnaga su-aalooyaan gudube su-aalo tan maybaa isku lee tartamyaalka xaafadda wadajir b diyaar garooben halo wadajir b
هلو راديو ورشن wadajir b isiin isku le su-aalan aan diyaar garooba mayna nagadaase su-aal fisikis eh waa su-aal chemistry eh mayna nagadaase eh, ama iyo indhiyaase sidatan cuf intee la-eg oo hydrolic acid yaa ambaahana salan lanlafalgeli toddobaatan garaam oo colsium carbonate ah mar lamaad yakanage cuf intee la-eg oo hydrocaloric acid yalanbaahade salanlafalgeli toddobaatan garaam oo calcium carbonate ah mar saddexaad yakanaga wadajir b cuf intee la-eg oo hydrocaloric acid yalanbaahade salanlafalgeli toddobaatan garaam oo calcium carbonate ah mayba rajeeyay su-aale inaysan gorateen jawaabtana dhiibi doontaan insha allah
bartangaa jiree booga tartanka berkaa kugal bartangaa jiree fadaayo hoo wal barti bajeedaal
halo wadajir b
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah dumaya tartamyaasha xaafid wadajir b su-aalaas jiraatiya dinuska dayn oo inagadaasehen konton iyo kow iyo hal centimeter
mar lamaadkanag wadajir b
bismillaah dumaya tartamyaasha xaafid wadajir b su-aalaas jibaartiya dinuska dayn oo inagadaasehen konton iyo kow dhibi hal centimeter sax iyo qalad guddiga su-aalii lugeydii tartamyaalka xaafadda wadajir b sidayon ku jawaabeen ma eto sax eh halo haabra ee
halo radio warsan jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim haddii unaanad tartamayaasha deegaanka habra ee haddii unas kideyni may banaado doonto insha allah kumishan dhibi sidegram
mar lamaadkanag
haddeena kanaga kumishan dhibi sidegram
sax iyo qalad guddiga su-aali hareer marti tartamyaalka wadajir b saka faa'iidaysigan hortaali xaabar eh yoona sunku jawaabeen meeto sax eh mar haddii lamada xaafadood iyo gordu waayeen warwaye
may ha warco lama haafadno inaska seedeen oo ku noogeen aa iwaraaminka jareen ana may iwadigaas madan iwata dadan ooyin oo aba argaayta abwaanjaa kole fadhi koronti fadhi waa dhama fadhiyaha
lamada abwaan ee koronti iyo ee jaakol haddii lagnaga may ka erkorana xaafadda tiita wada ku noogeen ee ana marka naga kor marka adiga dhexaadan ee ada iska day iskuraa lahaada iskuraa lahaada ana ku dami koronti ku wareeji
ada lambariinta kadib madida waa warslaas xan oo koorslaha qaadi waa warsko hadii ba kiiliyaba haye jawaabta jawaabta iska day hoban iska day may buwaa
microfonka su-aale mayba waa cuf intee la-eg oo hydrocaloric acid yalan baahde silan la falgeli toddobaatan garaam oo calcium carbonate ah
horta cuf unamay gasa jarnay haan oo weedhan kuu ubadaanay dhab meeluhu ufeyd yala jarayay meelo boxing hadda noo ufeyd yala meelo boxing waa uf ee kar ee la karey jaray uf kaas eraan ay sabiyay bitirada shaway lema
waayahay iyadan maasanta cali mar haddii lamada xaafadood iyo gorod waayeen abwaanadana iyo isku day suubiyeen guddiga ee jawaabtan ku fadhiyna
su'aalii ka su'ataan lammaadii saf su'aalii ka su'ataan lammaadii saf waybaa suuradsiinku saafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan
idaacadda horsan ee magaalada baydhabo iyo noola dareertan qeybooyin lamaad mise qeybtii lamaadyo ka guda jarna ee su-aal kinistriga iyo hayti luweydii xaqniyoon la hayan tartamyaalka xaafadda wada jir b su-aalo kimistriga hayti jawaabto tiidiya iyo wada jir waliba iyo hayti toye sazaid iyo handhawayti laakiinse waliba iyo ku qaldanaytay iyo qeybta dembe taas oo iyada hayti qontay kow dhibiisan hal centimeter yeerti laakiinse su-aalo jawaabtee sax waliba yeeleeta qontay kow dhibiisan hal garam iyo nagadaasi garaamkii meelug fadaya centimeter iyo ambadira sida asiibtii daraadiye waa asaaslanku qalade tartamyaalka xaafadda wada jir b
markaba jawaabtid mina raas bisha kontay kow dhibaysan hal garam yanagadaas waayahay lamada xaafadood haddii markaas jawaabti iyo goradan inmeel iyo ku ordi doonaan iyo rajeeya insha allah su-aalan may baa isku lee deegaanka habra e waa su-aal chemistry ah hallo habra e
halo radio warsan habra e su-aalan isin isku leen diyaar garoobe su-aalan may baa iyo andhiyaase sadatan cuf inta la-eg oo sodium hydro hydro oxide e iyo lambaahde salan la fargili lixdan garaam oo sulfuric acid eh mar lamaad iyo kanaga su-aala cuf intee la-eg oo sodium hydro oxide eh iyo lambaahda salan la fargili lixdan garaam oo sulfuric acid eh mar saddexaad iyo kanaga habre eh cuf intee la-eg oo sodium ama sodium hydro oxide eh iyo lambaahda salalnafargili lixdan garaam oo sulfuric acid eh mayba rajeeyaya jawaabta in isin dhiibi doontaan su-aalo haddii isan gorataan insha allah
bartangaa jire buuga tartanka barkaa kugal bartangaa jire bees malfadaayo hoo wal barti bajeelidaalako beeg malfadaayo hoo wal barti bajeelidaalako
hallo habre e
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا أنا ترتميعك ديغان كها وراء سؤال جوابتي من بنادو دونت إن شاء الله على القرام
mar lamaad kanag
حدي أنا كناك على القرام
sax iyo qalad guddiga su-aal la weydiiyey tartamyaalka xaabara ee sidii aan ku jawaabeen ma egtoo sax ah hallo wadajir b
halo radio warsan jawaabta
bismillaah unooya tartamayaasha xaafadooda jir b su-aalaas jawaabtay haddii isku dayn waa inagadaas ahaan afartan iyo siyeed dhibe konton iyo todoba garaam
sax iyo qalad guddiga su-aal ka faa'iidaysiga hayti ee hortaale tartamyaalka xaafadda wadajir b habre eena hareer marti wadajir b iyoona si sax ayman ku jawaabna
guddiga yaa ku jawaabi doona mar haddii lamada xaafadood iyo goradu waayaan
سؤالي كسوأتان لما لي سف سؤالي كسوأتان لما لي سف ويبا صور سينك سافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
tartan aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo kaguda jaarna su-aal kemistriga hayti xaqnayaan la hayti tartamyaalka xaabare ee iyo ha ku jawaab waayeen si ka faa'iidaysiyan iyana hortaale tartamyaalka xaafadda wadajir b iyona ku faa'iidaysadoo ayaan su-aaleysna kemistriga hayti jawaabtiya weliba yeedeen dhihaase sadatan afartii siyeed dhibiisan sagaaliyo todoba garaam mase afartii siyeed dhibiisan sagaaliyan siyeed garaam mase afartiyan siyeed dhibiisan sagaal garaam yaadhada kortan sideedaas jawaab yaan bahasa su-aali kemistriga haytiisan hasan hareel marti
waayahay iyadaa mahadsanta bishaar ee lamada xaafadood in iyo meelka u radayaan ee rajeeya insha allah su-aalan xisaabo mayna isku lee tartamyaalka xaafadda wadajir b hallo wadajir b
halo radio warsan wadajir b su-aalan xisaabo isiin iskulaan diyaar garoobo su-aalana may baayaan yaase warqad yalaha ku b baakad turub ee tookalana mayba laha ku biyey iyo otii hora lankanagna baakadda haddaba weydi itimaalka iyo iskakanada koraan lamiyaka ka sheeg jawaabta jajab caadi ah mar lamaad yaka nage su-aalo mayba iyo itaa warqad yalaha ku bii baaka turub ee too kala ya yaana lahaa kubii iyo otii hora lahan waa lankanagna baakadda haddaba weydi itimaalka iyo iskakanooda koraan lamiyaka jawaabtana meba ka sheegase jajab caadi ah mar saddexaad yo su-aalo ka nagee warqad ya lahaa kubii baakad turub eh too kala ya yaana lahaa kubii iyo otii hora lankanagna weydi itimaalka iyo iskakanagda koraan lamiyaka ka sheeg jawaabta jajab caadi ah jawaabtiyaasaan ku rajeeyana mar haddii su-aaliisin fahanteen insha allah
bartangaa jire booga tartanka berkaa kugal bartangaa jire tayo haa uwal barti bajeelidaalako beeg mal fadaayo haa uwal barti bajeelidaalako
halow wadajir b
هلو راديو ورسن jawaabta
يلا بسم الله والله ترتم يا شيخ حافظ وذي جربي سؤال الجراسية الدين سكدين وإن غراسها أفر الله أصدقي كنتي لما
marlamaad kanag wadajir b
بسم الله والله ترتم يا شيخ حافظ وذي جربي سؤال الجراسية الدين سكدين وإن غراسها أفر الله أصدقي كنتي لما saxiyo qalad guddiga su-aali xisaabtahay tii dhuweydii tartamyaalka xaafadda wadajirbi si sax ayman ku jawaabna halow habre ee
الو راديو ورسن jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم أدون أن ترقمي شديقان كهابر إيه سؤال جوابتي ما بنقدر دونتا إن شاء الله الله صدقي لما بقول لباتيكو marlamaad kanag habre ee
هدي أنا كنجا الله صدقي لما بقول لباتيكو
saxiyo qalad guddiga su-aali xisaabtahay tii xaqay oon la hayan tartamyaalka xaafadda wadajir b ha ku jawaab waayan si ka faa'iidaysiya ee hortaali tartamyaalka deegaanka xaabare ee si sax ayaan ku jawaabayan haldhibood haldhibcood habre ee oo faa'iide ah
habada ee angan gulbe gari kowde way barataana halkoo dhabaasii wadaana meelaan joogna ma gorodaawo wartanga sinyaalehe ankoy base inin koyten
waayahay jaakol hundurud miya waayahay su-aalayn su-aal xisaab ow walina markaas isku lee tartamyaalka deegaanka habre ee halow habre ee
الو راديو ورسن habre ee su-aalayn isin iskule waa su-aal xisaabeen diyaar garoobo maynan dhiyaase sidatan warqad yalaha kubii baakad turub ee too kala yalaha kubii iyo otii hora lankanagna weydi itimaalka iyo iskakanagda koraan lama isbeg ka sheeg jawaabta jajab caadi ah marlamaad yakanaga su-aala warqad yalaha kubii baakad turub ee too kalana maybalaha kubiyey baakadda iyo otii hora lankanagna weydi itimaalka iyo iskakanagda koraan lama isbeg ka sheeg jawaabta jajab caadi ah mar saddexaad warqad yalaha kubii baakad turub ee too kala yalaha kubii iyo otii hora lankanagna weydi itimaalka iyo iskakanagda koraan lama isbeg ka sheeg jawaabta jajab caadi ah jawaabta yaaseen ku rajeeyna insha allah mar haddii su-aalla isan gorateen
bartangaa jire booga tartanka berkaa kugal bartangaa jire daalko beeg mal fadaayo haa wal barti bajeedaalko
halow habre ee
الو راديو ورسن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أدون أن ترقمي شديقان كهابر إيه سؤال جوابتي ما بنقدر دونتا إن شاء الله الله صدقي سميت الله marlamaad kanag habre ee هدي أنا كن هدي أنا كنجا الله صدقي سميت الله saxiyo qalad guddiga su-aali xisaabtahay tii dhuweydii tartamyaalka deegaanka xaabare ee si sax ayaan ku jawaabayan lama dhibcood habre ee آه هتمرة هلوي في من قبله هابرة هرب عقبة تقريبا شيخ مد حسن بركان أوكي لبرك عقبة تقريبا ياسر شيخ بركان ترتب وناسا
waayahay ee, lamadii su-aal endamboyti yee markaasa noo sugaayeen lamada xaafadood dhextaal kureeg
bartan haajare buuga tartanka berkaa kugal bartan haajare beek mal fadaayo hoo wal barati bajeelagaalako
waayahay ee, su-aalan waliba waa su-aal markaas taariikh ee walina waa su-aal biology ee walina isku le tartamyaalka xaafadda wadajir b haloo wadajir b
halo raadiyo warsan wadajir b su-aalin isin isku le mayna iyo annagadaase su-aali dambeyti dhinaga kiiking ee todobaad su-aale mayba iyo indhiyaase sheeg magaaga lankasow ilmiga barashada shimbiro mar lamaad sheeg magaaga lankasow ilmiga barashada shimbiro mar saddexaad maba sheegasaana magaaga lankasow ilmiga shimbiro ee barashada waa barashada ilmiga shimbiro jawaabtii isin ku rajeeyana mar haddii isin su-aalo goroteen insha allah
bartan haajare buuga tartanka berkaa kugal bartan haajare wal barati bajeelagaalako beeg mal fadaayo hoo wal barati bajeelagaalako
haloo wadajir b
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah unoo ee tartamayaasha xaafadooda jir b su-aalas jawaabtay ee dunisku daynayo nagdaasah ornithology
mar lamaad kanag jawaabta
bismillaah unoo ee tartamayaasha xaafadooda jir b su-aalas jawaabtay ee dunisku daynayo nagdaasah ornithology sax iyo qalad guddiga su-aali biologiga haytay luweydii tartamyaalka xaafadda wadajir b si sax ayaan ku jawaabeen lama dhibcood lama dhibcood wadajir b
برافو ولا جير بي برافو برافو لما نبعد وين يا سيدي أي سل دي دقوا وذا كي هو نديب ما يك عليه مو كل كسين كدر صدا ساس درادية ما سين كسل ديبي قدوميها قرب ولال يحيى معنى يوسف لبعد الكوة لبعد اللامات ما سين كديبي قدومي كحيانك قرب ولال سليمة شيخ صعيب وهذا سن
waayahay iyada mahadsantaa cali ee su-aalihii indamboyti uu ka tartanka waliba iskule tartamyaalka xaafadda waa deegaanka haabare e halo haabare e
halo raadiyo warsan haabare e su-aalan isin iskule waa su-aalihii indambeyti ee tartanka uu ka mayna iyo nagadaase sidatan sheeg magaaga lankasow fayraska ka dhiyow bakteeriyada mar lamaad yaknage sheeg magaaga lankasow fayraska ka dhiyow bakteeriyada mar saddexaad sheeg magaaga lankasow fayraska ka dhiyow bakteeriyada su-aalaha maybaa rajeeyay in isin goroteen jawaabtana isin bii doontaan insha allah
bartan haajare buuga tartanka berkaa kugal bartan haajare bajeelagaalako beeg mal fadaayo hoo wal barti bajeelagaalako
haloo haabare e
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaahi raxmaani raxiim haddii nana tartamayaasha deegaanka habara ee su-aalaas jawaabka haddii nasiidayimay banaagdo doonto insha allah bacteriophage
mar lamaad kanag
haddii ana kanaga may banaagdaase bacteriophage sax iyo qalab guddiga su-aali biologikada aytianka dambeysay tartanka la weydiiyey tartamyaalka xaafadda habare deegaanka xaabare ee si sax ayaan ku jawaabeen lama dhibcood habre ee
Amre, okay, amre, laba dhibcood. Ah, mid waxaan idinku dhiibay diyaad electronic diyaad electronic oo kayaala kilo sabca gasinka dhiibaya toona way baa siinka dhiibaya xildhibaan xaliima farax miyaa حنيفة xaniifa حنيفة آه أي كقاسة يا أوكي أبوان أنا كقاسة مدير الكوبري إلك بس إسكندر سمجرتي
ama dilo kuwa bad saa kuga badayda maasafadheeda baan ما كأوجادي tartanka mahaleena إسكندر درسموك كأوجادي بدي سام والله إسكندر سمجري
waayahay idaa maasantiin su-aaloogiya meelahanin ka dhammaadeen may baanu sugaayna lamada xaafadood natiijadii tartanka uu ka usaaha ka gabagabaawi natiijadantii guddigii oo ka mashquulsan yihiin weliba markaas su-aalo dhextaale isweydii doonaana sadiida abwaan kow mayba markaas yeeya cali in lamada abwaan weerow iyo jaakola lankiisafadow su-aal weydii كذا cali cali aan ka Way horeyntii weydiiyey.
yaa la siiyaa jaakola aan ka horeyntii caliya siyaana lamadiin weerow iyo aadalanka iusufado isu dalbadee su-aal weydiiya Ay, kureedna ah.
jaanis helaasadin
jaakole ada su-aala uu ka ana kuweydii fadaay koo wareegii birkay may weele hindurada koo fara badan may su-aal weydiiyey abwaan weerow wadhaani faraata waan ihelaas abwaan si udan un ognaba madadne walmanin sheegnayad si udan ogne lamaadun bere meydhiyaalka may saarnaayeen dadka bideertile in bideertiyo macdan iyo dahab walla ku heli ko bikii madagday qabsa isudaa bideero leeme madagday garanta saardaa een awaane hataba anamay koofadeey in ada sheegta dadka bideertile i dadka bideerti aan haayna aan la hayn waa dadka bideertile su-aale ay ka hoos marnay ko dadka bideertile i dadka bideerti aan la hayna sheeg fikrado iyo isaldhiyin ka sheeg jawaabta sentimitir bir in adeer
dadka oo bideerta horta bideerta shalcata dadka oo maalmo maadaan bideerta lahakay bideerta tan lahakakay ma horta tan oo deenka ku bilaawdaasu riid un dareerta ma ah tan oo mayba madaga kubdiis ku bilaawdaasu oo intaa ku bilaawdaasu tartiib tartiib wareega hankaasu tan la fadaayo aywa mayba la helay mayba habatay cilmi baaris dheerku dib oo dadka sayniska ka takhasusiyo sheegana ini oo madagaasay ka jaraan dahab because lanki oo ilaa madagaasaas ku nagaday lankaas weli usha fikiraay walyar ma ee leer maanaa dahaba ka jara aywa fikiru markun jawaabto saxda may baahan fikirka dheeraadka iyo isdheerin lanka oo bideerti leh fikir badan wali usuntaas fikiraaya meelo ka duugan
een marka waayahay sheeg- cali cali cali eh, jaaniska heli weerow haye aduu jaaniska su-aala warsaday korinta anin su-aala ka warsadaa hadhi
mahadhiyaa ani ka warsadaa hawid
shanka salaado luxyada la tukanaayo ninkii madaxa geeskan ku oogaayo hintirhintiraay jababada dhibayso tataraaragaay dadka ku antalagtalagaay oo ku matarma joogsanaayo cudur baa lagu sheegay cudurkaas magaciis shanka salaado luxyada la tukanaayo ninkii dharrag dharrag ee baaqur mase jiingad irug irugtas haddii uu maqlo ee, hanuun hanaagaay hintirhintiraay tataraaragaay dadka ku antalagtalagaay oo ku matarma joogsanaayo cudur baa lagu sheegay cudurkaas magaciis
haa warkiin haayo hadhi
cudurkaas magaashay maydherey iska darsamow isjaawirin iswaroodiyo ismamurjiyo ismaroojiyo
lamadii faa'iidoodku ka saaran su-aali jawaabtay saxdaati maka sheegna cudurkaas magaaji may balleerayhe een waraagow shanka shalaado luxdala tukanaya ninkii madaxa geeskan ku ogaay hanaaga hantirhintiraa jiingada dhibaysa cudurkaas magaciis waa een waraagow oo langordow dadka birjeeraan isfiili isfiilite een een waraabow mae cudurkaas magaashay maydherey iska darsamow isjaawiriyo ismurjiyo dhulku isku iyadoo mahadsantaa cali eh, jaakol may buu codsaday in eh, hamin dambe lanku dhika haddii ilaahay uu is ara oo su-aal isuuna markaas weydiin doona cali iyo weliba weerow eeda maasiyiin guddiga ayaa ka wareejiyey natiijada suusan ka dhawaaga ciidan maasanta cabdullaahi nuur aadan jeceelow tartankii oo ka xiisiga la hayeen dhexeeya tartamyaalka shal ku dareeran kooxyooyinka xabara e iyo nisaas oo kale wada jir b taas oo yahay titayo su-aalooyinkii la weydi oo ka yahayan tayo safayliyon aan ixtiraamin sharciga barnaamijka idaacadda warsan antaala su-aalooyinka iyo waliba yahay tito wax walba bal weydaay mase xaafid walba iyo deegaan walbaba su-aalisa xaqan lahay use la weydaay su-aalooyinka waliba laga bilaabay tartamyaalka xaafadda wadajir b meela habar ee su-aalo lamaad iyo saasoo kale lahayd haddii aan ka bilaabo tartamyaalka xaafadda habare ee waliba iyo toyo markaasaytii su-aalogii la weydiisada sax ayoon lahayen yeedahaytay toyo afar su-aal yase sax oon ku jawaabeen afartaasaytii su-aal hali su-aal lama dhibciyo ka helaayen waliba saas kelenay siyad dhibcood waliba siyadkaasaytii dhibcoodan sii dheere hal faa'iidaysiga hareer marti tartamyaalka xaafadda wadajir b sidaasayti daraadiye uu ku walibayo likoyana sagaal dhibcood oo iyo markaasayti karati dhankiyonay habre ee inyo uu ka dhibcooyinkaas ka sheegaysa tartamyaalka xaafadda wadajir b su-aalogii la weydi shan su-aal iyo sasaacin ku jawaabeen taas oo lamicnata markaan shan oo su-aal haddii ay tahay su-aal lama dhibcoodii ka helaayeen sharlaamaka dhow toban dhibcood yahay tobankii dhibcood iyo meelantaal waliba se ka faa'iidaysiya martaya lama faa'iido oyo hareer mareen tartamyaalka xaafad deegaanka xaabar ee sidaasaytii daraadiye tartamyaalka xaafadda wadajir b waliba saaskabaaladeena tuma iyonay lama dhibcood oyo uu ka tartanka laqoyeen sidaas iyo eet lamadii kooxood oo ka tartamaasi guulo waliba yeeratay tartamyaalka xaafadda wadajir b haddii ilaahay raalli ku nagadoon anoo ka gada jir cabdullahi intaada kin kuwareegin koor oo demba oo taariikhdiya kii danta tumi lamada balilyahaad sanada lamada kun tumi todobada waliba iyo wada tartamo doona ee tartan adagna ku rajeeyeen diyaargarow adagna ku rajeeyeen howlwadaag ee iyonay daarusalaam b iyo oo demba xaadaro doonaan haddii ilaahay soo raalli ku nagado marlamaadkana bishaar waliba tartamo doona ee howlwadaag ee iyonay daarusalaam b haddii iyo guddishanu dheegayan oo demba waliba rajeeye iyo as diyaariyi doonaan howlwadaag ee iyonay daarusalaam b ya rajeeyaan iyo oo demba tartankan qoy doonaan waayahay iidaa maasanta bishaar howlwadaag ee iyo daarusalaam b wareegga lamaad yaa hamin dambe iska arga doonaan diyaar garooban insha allah iidaa maasiin bishaar iyo natiijada use ka dhawaagay ee uu ka tartankii dhamari xaafado ama saaxiibada wadajir b iyo habre e xaafado dareenka kiyo iyo weliba tartanka yaa walku weydiiyeen ku horeyntii habre ayaan u weere halow habre e halow habre e halo raadi warsan habre e dareenka kiikin iyo tartankii la galeen saaxiibadin wadajir b
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه هذه درين كان ديبا هذه نصر تمياشة ديغان كحابر إيه درين كان وإيد مارن لان كوب كورنو إيد يدان كفرح سنة ترسن كسدس فندي ساسو كرمي بان حنبليين ولا لويان إن وذجربي أو ترسن كيسلنا دهمري taas oo kale mayba ma aragnay angmaha nagaana dhammaan taageerayaasha haabare ee uuka ma aragnay ku dhegaysayaan idaacadda oo waktijo nin hureen taas oo kale angmaha nagaana taas oo kale mayba angmaha nagaane daadiyayaasha barnaamijka tartan aqooneedka aana soo ma aragnay wakti wakti ma aragnay muhiima geli wakti shaqaaliya nin huri waana iska dayin markastana ma aragnay iska dayahayaan mid tartan xiisalana dhacmara si daacadnimo iyo cadaaladnimo ka jarta mayban hambalyeeyey wadajirbii oo ku guulo rati maybalana markas hambalyo wadajirbii guulaysatini ma aragna haabar mukuhon haabar guulaysatin wadajirbii mukuhon markas dad walaaleena mayban hambalyeena wadajirbii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sunana وعليكم السلام إذا ما سنتين هبرة آه وذجر بي درنك كيكين يترتن كي صاحبين هبرة آه لقلين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا الله أن مد الرئيس إيدي إذن قدومني مد الرئيس سياسة قلنون لنهم بليانا ترتمونا بيوني الديلين وإسبر ضعيها ولا الله أن مد لنا كل سيو شيئا حتى نقاد نهديو قادم اسكمدو mayda raayso tartan farandaliyo dhelni alxamdulilah guuri lamaad qofnan la raadlaysi taas dartiya mayda raayso maadaama un rabtiyeedeedan ka ganacsana abwaanada bulshada buraarujiyahayan iyo mayda raayso weriyaalka oo barnaamijkan ka dhafarahayan iyo geedan salaanan iyo bulshada dhageysadaayta wasalaam
waayahay idaa mahadsantiin wadajir b lamada tartamayaal aan mahadnaga wadajir b iyo habre e sida xishmada iyo weliba qadarinta lahayti ee iyo dareenka kii joonkugi bidan barnaamijka guud ahaanba barnaamijkii ayaa meelaha ka gabagabaayana uu ka tartamayeen habre e iyo wadajir b hamiin dambe howlwadaag iyo daarusalaam diyaar garooben insha allah waa howlwadaag e iyo daarusalaam b barnaamijka waliba sinandiraysa anoo cabdulaahi nuur aadan ee farsamada maxamed xuseen yaan mahadnage bishaar mayow oo guddiga ee yaan mahadnage garab walaal saliimi iyo weliba saaxiibkay maxamed oo iyona garab walaal ku diraaya iyona saas oo kale aan mahadnage abwaanada weerow koronti iyo jaakol iyo saas oo kale iyona aan mahadnagaan intuna barnaamijkan kuwalamajid idinku kulumaana qadka taleefonka weliba noo saacidaayey oo weliba hawada intii lamada xaafadood iyo ka jiraan noo saaciday shirkada isgaarsiinta hormuud telecom barnaamijka hamiin walba markaas dhinaga qadka noo saacidaas hamiin dambe intiin reedunku kulamaana iyo guud ahaan jadwalkii idaacadeed oo beriyey una reedunku kulma doonaa nabadaana